galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa maalin sabtiga bisha disembar ee sannadka labada kun afar iyo labaatankana waa toddoba waxaad naga dhegaysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena v o e somaali com saacadda afrikada bare haatan waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o e waxaa idiin soo jeedinaya aniguaa ibraahim xasan garabey daandure qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o e waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay xiisadda jubbaland iyo odayaasha dhaqanka ee jubbaland oo baaq ka soo saaray xiisadda axmed saddex iyo toban sano ayuu joogaa jubbaland oo madaxweyne ka yahay saddex gobolay ka koobantaa jubbada dhexe shabaaba haysto degmooyinkeeda oo dhan gado ciraaqaadka axmed iyo waa ogtihiin intaas aan sheegayaa gadama tegin weligiis saddex iyo toban sano sanadkii afariyo tobanaad uu socda axmed hal tuulo ka mida gobolka jubbada dhexe waa xureewaay
barnaamijyada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena waa dhegaysan doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida ciidamada mucaaradka ee ka dagaalamaya suuriya ayaa waxaa la sheegay in ay ku dhawaaqeen in si buuxda ay gacanta ugu dhigeen gobolka daraca oo ku yaala koonfurta dalkaasi ilawareedyo ka tirsan mucaaradka ah ayaa waxa ay sheegeen in boqolaal ka mid a ciidamada dowladda suuriya ay ka baxsadeen magaalada xarunta u ah gobolka daraca iyagoo ka cararaya gulufka xooggan ee mucaaradka dagaalyahanada mucaaradka ayaa sidoo kaleeto waxaa jimcihii ay ku sii dhowaanayeen magaalada xoms oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn dalka suuriya kadib markii khamiistii ay qabsadeen magaalada xama oo ku taalla waqooyiga xoms sida uu sheegay ururka xuquuqda aadanaha ee suuriya dhinaca kale wasiirada arrimaha dibadda ee suuriya ciraaq iyo iiraan ayaa maanta oo sabti ah bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in khatarta amniga suuriya ay halis ku tahay xasiloonida guud ee gobolka iyagoo ku baaqay iskaashi joogto ah oo lagu xallinayo xaaladda cakiran sidoo kale afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ismaaciil buqaaci ayaa waxa uu xaqiijiyey in safaaradda iiraan ee dimashik ay si caadi ay u shaqaynayso isagoo uu beeniyey warar sheegayay in shaqaalihii iyo diblomaasiyiintii safaaraddaba la daadgureeyey dalal dhowra oo caalamiga ayaa waxay ugu baaqeen muwaadiniintooda ku sugan gudaha suuriya inay si deg dega uga soo baxaan dalkaasi iyaga oo ka digaya in xaaladdu faraha ay ka sii baxdo maanta oo sabtiga dalka ghana waxaa looga dareerayaa codbixinta doorashooyinka madaxweynaha iyo tan baarlamanka xilli dalkaasi oo ku yaala galbeedka afrika uu rajo ka qabo inuu markaasi uu ka soo laabto dhaqaalo xumidii ugu darayd muddo sannadaha madaxweynaha nana akufu ado ayaa xilka waxa uu ka degi doonaa bisha soo socota kadib markii uu dhammaystay laba muddo xileed oo dastuurku u ogolaa sidaasi darteedna doorashada ayaa waxaa ku loolamaya ilaa iyo laba iyo toban musharax laakiin tartanka ayaa loo arkaa mid si gaar ah ay ugu loolami doonaan madaxweyne ku-xigeenka ghana mahamuudu bowmiya oo ka socda xisbiga madaxweyne akufu ado ee m p p iyo madaxweynihii hore ee ghana john dramani mahama oo isna u sharaxaan xisbiga n d c raay ururin la sameeyey ayaa waxay muujinaysaa in mahama oo gaano soo maamulayay intii u dhexaysay labadii kun iyo labaiyo tobankii ilaa iyo lix iyo tobankii uu mar kaleeto dib ugu soo laaban karo aqalka madaxtooyada ghana ayaa ah dalka labaad ee ugu soo saarka badan ee midhaha kakuga islamarkaasna waxa uu ka mid yahay dalalka ugu badan ee dhoofiya dahabka waxaana ku nool ilaa iyo afar iyo labaatan milyan oo qof diblomaasi sare oo dalkaasi indiya ayaa waxa uu ku ictimi doonaa dalka bangaladesh kadib kacdoonkii ardadu ay hogaaminayeen bishii agost ee lagu afgembiyey dowladdii kalitaliska ahayd ee ra-iisul wasaarihii hore ee bangaladesh sheekh xasina oo kacdoonkaasi u xumeeyey xiriirka labada dal xukunka xasina oo ahaa mid gacan adag ay ku haysay ayaa waxaa si weyn u taageersanaa dalka indiya sheekh xasina oo toddobaatan iyo toddoba jir ah ayaa hadda ku sugan magaalada new delhi halkaasi oo gabaad ay ka dhigatay kadib markii xilka laga tuuray inkastoo bangaladesh ay ku dhawaaqday in ay dalban doonto in loo soo gacangeliyo maxamed yunis oo haysta abaalmarinta nobel oo isagu hogaaminaya dowladda ku-meel gaarka ah ee bangaladesh oo loo xilsaaray fulinta isbedelada dimuqraadiyadda ayaa waxa uu cambaareeyey falalka gardarada ee indiya oo uu ku eedeeyey in ay ahaayeen kuwo la doonayay in lagu carqaladeeyo maamulkiisa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka indiya randhiir jaswal ayaa waxa uu xaqiijiyey in diblomaasiga sare ee indiya vikram misri uu booqin doono bangaladesh maalinta isniinta warkiina dhegeystayaal waa naga intaas galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leeyahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad dheer oo uu shalayto magaalada muqdisho ka jeediyey waxa uu kaga hadlayay xiisadda ka taagan jubbaland iyo waxa uu salka ku hayo isbaandhaafka u dhexeeya dowladda federaalka ah iyo maamulka jubbaland warbixin arrintaas ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeediyey masjidka madaxtooyada ayaa ka hadlay arrimo u badan xiisadda siyaasadeed ee ka dhex caloosan dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland kuwaas oo isku khilaafay arrimaha doorashooyinka madaxweyne xasan sheekh ayaa ugu horreyntii sheegay inuu dhammaaday muddaxileedka sharciga ahaa ee madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo sidoo kalena uu ku eedeeyey inuu ka gaabiyey dagaalka ka dhanka al-shabaab jubbaland axmed wakhtigiisii mar hor u dhacay axmed laba teeramoo doorashoa iyo dhowr laba sano oo kumeel gaar ahayday iyo sanad kale oo ka sii horreeyuu soo maray saddex iyo toban sano ayuu meesha joogay isaga oo teeramkiisii dhacay ayuu konstitutionka inta tagu furay u dhahay ta konstitutionka laba teermaa ku qoran jubbaland ee lagu heshiiye bilowga laba teer madaxweynaha in la doorto oo la dooran karo tii laba kun iyo sagaal iyo tobanoo buuqa ka jirayna nimankii mucaaradka ahaayo la tartamayo kismaayo joogay heshiisou la galay axmed teeramkii ugu dambeeye waay ah laga leexdo teeramkan kadib issharraxi maayo ayadana heshiis labaaday ahayd konstitutionkuu furay isaga oo muddadii annagu aan samaynaye aan dhahnay waxbaan ku gaaraynaa oo mandateahayday asoo ku jira axmed saddex iyo toban sano ayuu joogaa jubbaland oo madaxweyne ka yahay saddex gobolay ka koobantaa jubbada dhexe shabaaba haysto degmooyinkeeda oo dhan gado cilaaqaadka axmed iyo waa ogtihiin intaas aan sheegayaye gadama tegin weligiis saddex iyo toban sano sanadkii afar iyo tobanaad uu socda axmed hal tuulo ka mida gobolka jubbada dhexe waa xurey waay kismaayo dhinacna ugama bixin intana uma bixin intana uma bixin iskuma dayin weligiis uma dhaqaaqin inuu dalka xoreeyo nin inuu yidhaa anigaa siddeed iyo toban sano iska joogi waxna qaban maayo shaqsi waayo waxa uu samaynayana tala qabiil oo geed guni ku shirtay ka soo go'ay ma ahan waa tala asiguu istusiye laga yeeli maayo mana soconayso madaxweyne xasan sheekh ayaa beeniyey wararka sheegaya in ciidamada dowladdu ay duulaan ku yihiin maamulka jubbaland wuxuuna taa beddelkeeda sheegay in ciidamada raasgaambooni la geeyey ay ka howlgelayaan saldhigyadii ay banneeyeen ciidamada nabad ilaalinta admis midda maanta taagan marka oo laleeyahay jubbalandaa lagu soo duulay jubbalandaa la burburinayaa reer reer hebel la yihaahaa soo duulay hebeloobaa xag ka dhacay lala wada ajnabiga hoortiisa iyo hay-adaha lala hoos cararayahay dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan rabaa inaan u sheego waxba kama jiraan dowladda soomaaliya ee aniga aan madaxweynaha ka ahay awal tii hore iyo tanba taariikh maalin meel ay xoog xal siyaasadeed xoog askari ay kaga jirisay ma jiro xoog milatari xal siyaasadeed in lagu gaaro meel aan maalina ku dabaqnay amaan ku jirna ma jiro mana jeclin wixii horwaayto kugu yimaada waa halkeeda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed magaalada kismaayay degan yihiin ay joogaan jubbaland gobolka jubbada dhexe oo shabaab uu haysto marka laga yimaado labada gobol ee kale gada iyo jubbada hooseba ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meel aanay joogin waa yartahay waa joogaan ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed in laga dhowro marka dalka qaybo ka mid ah iyo waajibaadkiisa saarna admisaa dalka ka baxay meelaha admis ay ka baxaysa lama wareegi kartiin ma imaan kartiin in la yidhaahdo dow ma aha saxna ma aha ugu dambayntii madaxweynaha soomaaliya ayaa carabka ku dhuftay in dalka ay ka dhacayso doorasho qof iyo coda wuxuuna albaabada u furay cid kasta oo tabasho qabta inay timaado miiska wadahadalka dalka intiisa kale waa nabad dowladaha hoosaa doorasha ugu soo horayso waa qabanaynaa ilaahay idankiis kabacdina muxuu ah weli mar walba saacaddaas la joogo iyo maalintii noogu dambaysa inta ka dhexleh gogasha wadahadalka waa furan tahay in la wada hadlaa mar kasta waa furan tahay waxaan diyaar u nahay meel kastooy nala tagta inaan tagno wada hadal noo imaada haddii na la yiraa inaan u tagno haddii kale annagaa noo imaada dhahayna in naloo yimaado meel hebel aan sugu nimaada in la yiraa dalka maanta maalintii xamar keliyana la tegi karay ama xamar iyo garowa bes la tegi kara maahane meelo badanoo dalka ka mid aha la tegi karaa oo lagu shiri karaa laakiin dibadda inaan ku soo shirno ilaahay hadda ilaahay waa naga hayey hadda ka bacdina in ilaahay naga hayo ayaan ilaahay ka baryaynaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan mar kale waxaan horeyna waa u ballan qaadnay haddana aan kusii adkaynaynaa dalku doorasho qof iyo codahow aadaa ha loo diyaar garoobo muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa isi soo tarayay khilaafka dhanka doorashooyinka ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka jubbaland xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhinaca kale odayaasha dhaqanka iyo qaar ka mida waxgaradka jubbaland ayaa maanta magaalada kismaayo ka soo saaray baaq ku aadan sidii loo xalin lahaa xiisadda ka dhex oogan dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland iyagoo sheegay in colaad iyo awood militari oo laysu adeegsadaa aysan xal ahayn loona baahan yahay in si miir qab ah wada hadal loogu xaliyo mushkiladda taagan aadan maxamed salaad ayaa warbixintan ka soo diray kismaayo shirkan oo ay soo qabanqaabiyeen odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaanada jubbaland ee ku sugan magaalada kismaayo ayaa ujeedkiisu ahaa in ay si weyn uga hadlaan xiisada ka taagan gobolka jubbada hoose ee u dhexeeya maamulka jubbaland iyo dowladda federaalk ee soomaaliya kaas oo waayadii dambe sii xoogaysanayay waxaana odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ugu baaqeen dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamulka jubbaland in hoos loo dhigo colaadda iyo sidoo kale xiisada ka taagan gobolka oo ay sheegeen inay ka cabsi qabaan in gacanka hadal ay isu beddasho waa kuwan qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka oo ka digaya xiisadda ka taagan gobolka fariin adagna u diray dowladda federaalk ee soomaaliya marka waxaan leenahay dowladda federaalk waxaan leeyahay madaxweynaha xasan sheekh maxamuud marka waxaan leenahay in maaragtay madaxweyne aad soo reebatid dadkaa nabadda u fadhiya colaad iyo barakicin iyo hagilinen beryahana bir loo seexda la waayey waxaan leenahay madaxweyne ka soo reeba meeshaan ku leenahay maamahadaada hore iyo warkaaga hadda waa iskhilaafsan yahay ka soo noqo baan ku leenahay warka kii kii horow xasan wey xasan sheekh maxamuud warka kii horow kii damba iskinagata warkii hore adka kood a ahaado soomaali nabad ah adduunka nabad ah
axmed maxamed islaam dadka doortay aniga waay nabadaynaan u aragnay haddii maantana lala haysto waxa nagala haysta ma garanayno intaan isima suldaan leh ugaas leh nabadoon leh isin leh ayaa meesha ku dooratay axmed asiga isma dooranin maantana waxaan maqli haynaa arcaro fara badan ciidan baa lagu soo adgureeyey hadallo xunxun ayaa miidiyaasha ku maqli haynaa axmed asaga isma dooranin annagaa dooranay haddii dowladda federaalka ay wax u qabto annagaa wax noo qabaan kartaa axmed annaga mas-uulkayna ah axmed annaga ayaan amarnay in uu maanta doorasho noo qabto doorashadana waxay u dhacday si munaasib ah intaa markaan ka gudbo dadka soomaaliyeed waxaa la doonayaa midnimo iyo wadajir iyo walaalnimo soomaaliya colaad waa ka soo daashay soddon sanay dagaalamaysay soddon sanaa la isceersanaayey waxaa loo gudbay dowlada iyo maamul goboleedya waxa looga waxa lo- maamul goboleedeeda loo sameeyey waa baahi loo qabay soomaalida markii la isku keeni waayey oo ay heshiin weysay oo dagaalo sokeeya ay dhaceen waxaa lagu heshiiyey in qolo walba meesha ay degan tahay ee maamul u samayso si loo kala nabadgalo oo oo dowlado loo dhiso tii iyada ahayd bay soomaali kusoo nabad iyo caanamaysay intaa markii aan ka gudbo waxaan leeyahay dadka walaalaha soomaaliyeed hadday dowladda federaalka tahay iyo hadday qolo kale tahayba soomaali in la isku keeno oo midnimadeeda laga shaqeeyo oo wadajirkeeda laga shaqeeya oo aan soomaalida qoryaha la iskugu dhiibin colaad aan looga dhex shaqaynin in midnimada soomaaliya la ilaaliyo wadajirka soomaaliya in la ilaaliyo ayaamahan waxyaalaha la sheegseeya waxyaalaha aan fiifiicneen baa la sheegayaa waxyaalaha in laga waantoobo waxaan leenahay caqliga ha- ha ka- ha shaqeeyo midnimada soomaaliya ha laga shaqeeyo
waxaan u sheegaynaa dowladda federaalka axmed maxamed islaam iskama iman waxaa keenay odayaasha dhaqanka iyo beelaha soomaaliyeed ee degan jubbooyinka jubbooyinka ma degano qoys ma degano qabiil soomaali baa degan soomaalidii deganeed baana axmed madoobe dooratay haddaan dooranana haddana waxaan diyaar u nahay waxaan u dooranay inaan ku difaacnaanan diyaar u nahay haddaan nahay beelaha soomaaliyeed ee degan jubbooyinka waxaan leenahay dowladda soomaaliyeed ee ugu horeeyo xasan sheekh maxamuud ha laga waantoobo dagaal wax hor noo soo daashaday horaan u soo marnay maanta annaga qabiil lagula kicin maayo mana kugu taageerayno shalay waa ku taageersanaa laakiin maanta kuguma taageerayno inaad ku soo duusho jubbaland eed maatidii iyo carruurtii aad naga barakiciso kuguma taageerayno madaxweyne
gabagabadii ayaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka jubbaland waxa ay shirkoodii ka soo saareen war-saxaafadeed ku aadan sidii loo xalin lahaa xiisadda ka taagan gobolka
ee warmurtiyeedka golaha dhaqanka dowladda jubbaland qodobada warmurtiyeedka salaadiinta namber kow salaadiintu waxay taageero buuxda oo hiil iyo hooba la garab taagan yihiin dhismaha saddexaad ee dowladda jubbaland oo uu hogaamiyo madaxweyne mudane axmed maxamed islaam namber laba salaadiintu waxay fariin u dirayaan dowladda federaalka ah ee soomaaliya in ay faragelinta qaawan ka dayso dowladda jubbaland taasoo keeni karta kala tag iyo burbur ku yimaada midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed taasoo ay muuqato calaamadihii ay hadda ka hor ku- ku kala tagtay soomaali namber saddex ee, salaadiintu waxay walaac ka muujinayaan ciidamada lagu daabulayo deegaanada nadbo- nabdoon ee deegaanada nabdoon kuna jiray gacanta dowladda jubbaland kaas oo ay keentay in maanta laba ciidan oo ka wada tirsan jamhuuriyadda soomaaliya ay isku hor fadhiyaan laba aag namber afar Ee, salaadiintu waxay ku talinaysaa in la iska kaashado la dagaalanka ciribtirka iyo la- ee, maaragta kooxaha khawaarijta ah ee dhibaatada ku haya ummadda soomaaliyeed baaqa salaadiinta jubbaland salaadiintu waxay ku baaqayaan una sheegayaan kow ummadda soomaaliyeed laba dowlada fada- dowladaha deriska ah saddex beesha caalamka in dowladda soomaaliya ay jebisay shuruucdii ay soomaali ku heshiiyeen salaadiintu waxay ku baaqayaan in si wadajir ah loo xoojiyo nabadda xasiloonida ee iskaashiga iyo dhinacyada kala duwan ee bulshada
shalay ay ahayd markii madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu si adag uga hadlay khilaafka siyaasadeed ee kala dhexeeya maamulka jubbaland iyadoona odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ay maalinba maalinta ka dambaysa soo saarayaan baaqyo ku aadan sidii loo damin lahaa ama loo joojin lahaa xiisadda u dhexaysa dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale maamulka jubbaland waxaana xiisaddan ay ka dambeysay kadib markii maamulka jubbaland uu gebi ahaanba isaga soo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran taasoo markii dambe maamulka jubbaland uu qabsaday doorasho u gaara iyadoona dowladda federaalk ee soomaaliya ay si weyn doorashadaasi uga soo horjeysatay waxaana xilligaasi wixii ka dambeeyey dowladda federaalk ee soomaaliya ay bilowday in ciidamo aad u tiro badan ay ku daabusho jasiiradda raskamboni oo dowladda soomaaliya ay sheegtay in ujeedka uu yahay in ay la wareegaan goobihii ay ka baxeen ciidamada midowda afrika ee artemis inkastoo maamulka jubbaland uu si weyn arrinkaasi uga soo horjeestay waxaana dadku ay ka cabsi qabaan in xiisadan ay isu rogto dagaal dhex mara dowladda federaalk ciidamo ka socda iyo sidoo kale maamulka jubbaland oo haatan dhaqdhaqaaqyo ciidan la sheegayo inuu ka jiro deegaanka raskamboni iyo deegaanada kale ee ku dhowdhow aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaana soo jeedinayaa cabduqaadir maxamed mursal
aan ku bilowna dowladda etoobiya ayaa toddobaadkan soo dhoweysay qorshaha ay wadaan madaxweynayaasha kenya iyo uganda kaasoo ay ku doonayaan inay ku dhexdhexeediyaan khilaafka kala dhexeeya soomaaliya madaxweynaha kenya william ruuto ayaa arrintan dhowaan ka sheegay shirmadaxeedka dalalka e a c ee arusha hase yeeshee soomaaliya ayaa sheegtay inaysan wadahadal la gelinin ethoobiya ilaa ay ka laabato heshiiska is-afgarad ee ay la gashay somalilan waxaa horey u guuldaraystay iskudayo kan ka horreeyey oo la doonayay in lagu dhexdhexaadiyo adis ababa iyo muqdisho warbixin arrinkan ku saabsan waxaa noo soo koobayaa maxamed colaad xasan
afyeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee ethoobiya nebiyad gatajo ayaa magaalada adis ababa ugu sheegay suxufiyiinta in ethoobiya ay weligeed aaminsanayd in wixii khilaafaada lagu xallin karo wadahadal iyo wadaxajood nabadeed mar la weydiiyey in ciidamada ethoobiya ay dhowaan ka bixi doonaan soomaaliya sida ay dalbatay dowladda soomaaliya si toosa ugama uusan jawaabeen gatajo balse waxa uu ku celceliyey in dagaalka ka dhanka al-shabaab ee soomaaliya uu sii socon doono jawaabta ethoobiya ayaa ka dambeysay kadib markii soddonkii bishii ina dhaaftay ee nofembar uu madaxweynaha kenya william ruuto uu sheegay in isaga iyo madaxweynaha uganda yueri museveni ay gacan ka geysan doonaan dhexdhexaadinta khilaafka u dhexeeya labada wadan ee dariska ah ee ethoobiya iyo soomaaliya kaasoo uu sheegay inuu halis gelinayo xasiloonida gobolka ethoobiya oo aan bad lahayn oo ay soomaaliya kaga sugan yihiin kumanaan askari si ay ula dagaalamaan kooxaha argagixisada ee al-shabaab ay ku jirto ayay dowladda muqdisho isku khilaafeen qorshe ay ku doonayso inay deked uga dhisato somalilan taa beddelkeedana ay somalilan kala shaqayso sidii ay aqoonsi caalamiya ku heli lahayd soomaaliya ayaa heshiiskaasi ka carootay oo aragtay mid jebinaya madax bannaanideeda qarannimo iyo midda dhuleed heshiiskaasi oo ku eg is-afgarad ay adisababa ku kala saxiixdeen madaxweynaha talada ka sii degaya ee somalilan muuse biixi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa ethoobiya ka karaynaya dhulbadeed labaatan kilomitira oo ku teedsan badda cas si ay uga dhisato deked iyo saldhig militari somalilan waxay halgan dheer ugu jirtay sidii ay u heli lahayd aqoonsi caalami ah inkastoo ay iskeed isku maamulaysay oo ay ku nooloonaysay nabad iyo xasilooni tan iyo markii ay ku dhawaaqday madax bannaanideeda kii haddana weli ma aysan helin aqoonsi caalamiya khilaafka ethoobiya iyo soomaaliya ayaa xukuumadda muqdisho u soo dhoweeyay dalka masar oo muddo sannado ah ethoobiya kula muransanaa biyo-xireenka weyn ee ay adisababa ka dhisayso webiga niil iyo eritrea oo iyaduna cadow ku ah ethoobiya isku dayo dhowra oo lagu doonayay in lagu xaliyo khilaafka labadan wadan oo ay garwadeen ka ahayd dowladda turkiga oo ay ku jireen wadahadallo ka dhacay ankara ayaa lagu guuldaraystay in laga midho dhaliyo somalilan waxaa bartamihii bishii hore ka dhacay doorasho madaxweyne loogu doortay guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro markii heshiiskan isafgaradka la saxiixay waxaay ethoobiya iyo somalilanba sheegeen in muddo kooban loogu bedeli doono heshiis dhaqangala hadda ku dhowaad sanad ayaa ka soo wareegtay madaxweynaha la doortay ee somalilan cabdiraxmaan ciro inkastoo uusan weligiis diidin heshiiskan ama mouga etoobiya iyo somalilan ay kala saxiixdeen haddana xilligii uu ku jiray ololihiisii doorashada iyo waraysi uu siiyey v o eda in haddii la doorto uu dib u egis ku samayn doono heshiiskaasi
mahadsanid colaad haddaba iskudaygan oo ah kii u dambeeyey ee xal loogu raadinayo khilaafka soomaaliya iyo etoobiya wuxuu kaga duwan yahay kuwii horey u fashilmay mase yahay mid guulaysan kara iyo su-aalo kale ayaa weydiiyey cabdulaahi sheekh cabdirasaaq oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ee geeska afrika
hadalka madaxweynaha kenya william ruuto waxa uu u muuqdaa mid qeyb ka ah dadaalada wadamada gobolka iyo wadamada dunida ay ku doonayaan in lasoo yareeya oo lasoo xakameeya xiisadda geeska afrika oo cirka isku sharaystay tan iyo markii ay etoobiya is-afgarad la saxeexatay somalilan marka arrintaasi soomaaliya meel dheer ayay gaarsiisay waxayna ku qasabtay inay samaysataa xiriir difaac ay waddamo kale oo aaggan ka fog inay la samaysato sida masar iyo turki marka wadahadaladii ugu horreeyey waxaan ognahay inay kenya ka bilowdeen labada dhinac ay maaragtay isfahmi waayeen haddana turkiga dalab ka yimid etoobiya ay turkiga haddana wadahadaladii la wareegeen waana ognahay dee markii kuwii ugu dambeeyey way fashilmeen laakiin afka bay ka ilaashadeen inay dhahaan wadahadaladii way fashilmeen kadibna layskuma noqon waxaa muuqata marka in isku dayadii iyo dadaaladii un ay qayb ka yihiin laakiin micnaheeda ma aha in uu xal soo dhow yahay ama maaragtay xal la helay cabdirasaaq dalal badan ayaa isku dayay inay dhexdhexaadiyaan soomaaliya iyo ethoobiya waxbana kama soo bixin marka hindisahan uu soo bandhigay madaxweyne william ruuto muxuu kaga duwan yahaa kuwii hore horta waa hindise ilaa haatan waa hindise ma aha macnaheeda yacni waa uu dhacayaa lama dhihi karo oo shirka waa loo ballansan yahay lama dhihi karo waa hindise ay doonayaan waddamada gobolka in arrintani ay meesha ugu sarreysay ay gaarsiiyaan markii ugu horreysay waxaad og tahay in guddi farsamo ay nairobi isugu yimaadeen oo ay isfahmi waayeen markii labaadoo wadahadalkana waxay gaartay heer wasiira arrimadebadeed marka waxay u muuqataa haatan in wadahadaladii halkaas ay ka tegayaan oo wasiirada arrimaha dibadda ay ka tegayaan oo haatan ay maaragtay ay dadaalada ay doonayaan inay gaarsiiyaan heer madaxda ugu sarreysa labada dal soomaaliya oo ah madaxweynaha iyo etoobiya oo ah ra-iisul wasaaraha marka waxay muujinaysaa un inaan weli laga quusanin dadaaladii ay socdaan quusna aan laga gaarin laakiin waxay kusoo beegmaysaa iyadana iyadoo isbedello fara badan ay gobolka ka dhaceen marka kala guurguur iyo isbedeladaas ayaa jira waxaana laga yaabaa marka in isbedeladaas laftirkooda ay keenayaan inay wax badan isbedelaan oona laysku daya markay ugu yar tahay in heerka ugu sarreeya arrintani lagu xalliyay maadaama lagu fashilmay heerarkii ka hooseeyey dowladda soomaaliya oo ka jawaabtay iskudayga ruuto waxay sheegtay inaysan ethoobiya la fariisan doonin ilaa inta ay ka laabanayso heshiiskii is-afgarad ee ay la gaartay somalilan marka siduu hindisahan kusii socon karaa iyadoo soomaaliya ay mar kale caddaysay mowqifkeeda waxaa laga yaabaa hadalka laftirkiisa inuu qayb ka yahay culayska maaragtay la saaraya soomaaliya oo keliya maahina labada dhinacba in arrintan xiisada ay dejiyaan maxaa yeelay wadamada dariska soomaaliya allaha waxay arkayaan in xaaladda soomaaliya haatan ay isbedelaysa albaabkooda waxaa timid dowladda masar oo awood badan leh markaan ka hadlayno quwadaha adduunkana uga saameyn badan marka walwal weyn ayaa ka jira wadamada gobolka xaaladda soomaaliya iyo qaabka waddada ay ku tallaabsatay oo ah maaragtay weligoodna waxaa jirtay heshiis dhanka amniga ah oo u dhexeeyey lixdameeyadii soo bilowday oo runtii u dhexeeyey kenya iyo etoobiya oo la xiriira soomaaliya marka waxaa laga yaabaa marka in tani ay walwalkaasi wadamada dariska ay ka tarjamaysa islamarkaasina ay ka tarjamaysa haddana culayska la doonaya in la saaro labada dhinacba si xiisada loo dejiyey arrimahani qalalaasaha u horseedi kara geeska afrikana xal loogu helo
kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi sheekh cabdirasaaq oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ee geeska afrika oo iigu warramayay qadka telefoonka ee magaalada nairobi dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka waa nagayntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
waxaana soo jeedinayay dhacdooyinka toddobaadka cabduqaadir maxamed mursal samakaab halkaad weli nagala socotaan waa washington kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha marka hore inta aan dhambaallada u gelin waxaan dhegaystayaasha u soo qabanayaa heesta naibaaqday waxaa wada qaadaya maxamed aadan dacar iyo hibe maxamed
ma og tahay biya oon baahida kalgacalka beryahayga goyso anna barashadaadii bidhaan aragga guudnimo balauma dhaafine waxaad tahay bogayniyo berkiyo wadnaha nacabuga baqaaye waxaad tahay bogayniyo beerkiyo wadnaha nacabuga baqaaye
ma og tahay badiya webi adigoon dabaal baran laamaba badhaadha baahida kalgacalkuna taasay la baabto dadka laguma beere may baaqday sida meel badiyo xareedayo loo helay barwaaqo may baaqday sida meel badiyo xareedayo loo helay barwaaqo
maxaan kaaga baydha ama kaaga baaba sowlayma kaabadi maxaan kaaga baydha ama kaaga baaba sowlayma kaabadi inaan yahay nin bayrlihi runta lama badheedho bogan waa dantiise adiba sida baan joog cawl ciirsilan bannaanada keliday ka baaqa waxaad tahay bogaygiyo beerkiyo wadnaha nacabuga baqaaye waxaad tahay bogaygiyo beerkiyo wadnaha nacabuga baqaaye
inayahow basari iyo doqon baa nin beegsaday barxun kaga dhaqaaqde haka baqan badhaadhiyo midun baad ku soo bixi barashada khasaarte may baaqday sida meel badiyo xareediyo loo helay barwaaqo may baaqday sida meel badiyo xareediyo loo helay barwaaqo
maxaan kaaga baydha ama kaaga baaba sowlayma kaabadi maxaan kaaga baydha ama kaaga baaba sowlayma kaabadi
waa hagaag aan intaasii kaga gudubna heestaasi ma ii baaqday dhankii dhambaallada dhegaystayaasha ay noo soo direen warqadda ugu horreysa waxay naga soo gaartay macalin bashiir sheekh cabdulqaadir jaamac iyo xaaskiisa doktor muune cali axmed abaxaaji abshir cabdiraxmaan jaamac hooyo xamdi cabdulaahi axmed iyo injineer cabdirasaaq maxamuud jaamac cabdi maxamuud jaamac faadumo maxamuud jaamac xaawo maxamuud jaamac doktor maxamed amiin cabdulle cabdiraxmaan jaamac iyo xaaskiisa kaltuum abshir cabdiraxmaan doktor bahajo abshir cabdiraxmaan cabdulaahi abshir cabdiraxmaan iyo cabdixamiid abshir cabdiraxmaan iyo dhammaan reer ow jaamaca duceeye oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa iyaga oo isku duuban ayaa waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay hawada uga marinayaan lamaanaha kale ah injineer saadiq xaaji abshir cabdiraxmaan iyo gacalisadiisa nimco macalin oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaan leenahay isku waara ubad kheer qaban allah idinkala siiyo aamiin annaguna waxaan idin raacinay heesta galbis fanaaniinta ubax fahma iyo aamine ciise
baalkan waxa uu noogu yimid nimcaan jaamac maxamed oo joogo burco waxaan salaamayaa buu yidhi falastiin khaliif yuusuf maxamed cali caalin kamas faarax barre xasan xuseen xasan jaamac maxamed xirsi iyo waxauu yidhi aabbahay jaamac maxamed diriye iyo hooyo nuura xidhe waxaan filayaa inay ku dhegaysanayaan dhambaalkanna waxa uu noogu yimid birmad samatar waxa uu halkan ka salaamayaa farxiyo samatar deeqo samatar iyo maryan samatar iyo dhammaan reer samatar waayahay heesta kale waa laxiib waxaa qaadaya maxamed fitaminus waxaana heesta horu qaaday axmed nuur sandheere
sida sidahan u labkacay
hambalyadani aroosdaanda waxay naga soo gaartay aaba ismaaciil cali nuur iyo hooyo cawralo bunow xasan habaryaer shamso waxyar xuseen iyo nafis ismaaciil cabdulaahi ismaaciil deeq ismaaciil ubax ismaaciil anfac ismaaciil ayaan ismaaciil iyo mahad xasan cabdilcasiis xasan maxamed xasan maxamed ibraahim cali nuur iyo cabdulaahi ibraahim cali nuur dhammaan reer cali nuur iyo xaasaskooda iyo caruurtooda isku duuban waxaa kaloo ku jira xuseen maxamuud cismaan iyo maxamed nuur maaney cabdirasaaq nuur maney ibraahim nuur maaney iyo dhammaan reer nuur maney iyo xaasaskooda iyo caruurtooda fatxi axmed nuur hodan axmed nuur mawliid cabdi diiriye saadiq cabdi diiriye yuusuf xasan cadow iyo xaaji kuweyt dhammaan dadkan oo kala jooga magaalooyinka adis ababa jigjiga jaraati goro baqaqsa iyo ilig dheere iyo meelo kale oo ka mid ah dalka etoobiya waxay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan bashaar ismaaciil cali nuur iyo xabse shiine oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka hara arbo waxaan leenahay allaha ka dhigo lamaanahaasi kuwii isku waara wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhinacii heesaha haddii aan mar kale dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabannay heesta ii gaar ahaw fanaaniinta safwaan halac iyo ayaana
waxaa dhambal uu naga soo gaaray reer xuseen cusmaan madoobe iyo reer maxamed m muuse reer muuse maxamed nuuxu reer suldaan kaalmooy iyo reer saalax sanay iyo reer cumar file dhammaan waxay hambalyo u dirayaan maxamed saalax sanay iyo faadumo maxamed oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada muqdisho degmada dharkeenley oo ay leeyihiin arooskiina aamiin waxaa dhambal uu noogu yimid cabdirasaaq cali yuusuf waxaan joogaa buu yidhi colombus ohio dalkan maraykanka waxaana uu hambalyo u dirayaa waxa uu yidhi wiilkan abtigu ahay doctor cabdixakiim maxamuud ow yuusuf iyo nasre cabdiraxmaan jaamac oo meherkooda uu ka qabsoomay laascaanood gobolka sool waxaana uu leeyahay allahay sukiin barakeeyo kala hela owlaad kheyrqabta aamin ayaan leenahay dhabaal kale waxa uu naga soo gaaray suuban isaaq xasan iyo xareede isaaq xasan sacdiye isaaq xasan maxamed isaaq xasan aadan isaaq xasan mukhtaar isaaq xasan sheekh cabdulaahi isaaq iyo cabdilcasiis maxamuud cabaas ayeeyo burudow iyo aabo isaaq xasan aabo maxamed farey iyo siciid bashiir yaasiin ibraahim axmed xoorow iyo asxaab kale oo kala jooga beljimka kenya soomaaliya kanada iyo maraykanka waxaana ay iyagoo isku duubanaya halkani uga hambalyeynayaan ibraahim isaaq xasan iyo xaaskiisa raxme maxamed farey oo wiil ugu dhashay dalka kenya gaar ahaan magaalada wajaar wiilkaasi oo loo bixiyey cabdirasaaq waxaan leenahay allaha ka dhigakii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta aan barnaamijkeena galabta ku soo ganaanudi doonana waa heesta goofaartankii xalay iyo codka cabdisalaad beerdilaash heestaasi ayaana dhegaystayaal ugu dambaysa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ee galabta tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
arrimaan iswada galay timaan la wada xidhay anuun gacanta kugu dhegin kulliuma burburay arrimaan iswada galay timaan la wada xidhay anuun gacanta kugu dhegin kulliuma burburay kan gogosha kugu jabay kaa eegay gooyaha ka waayay garabkayga ilma hubuma iga tiri guufartankii xaar kan gogosha kugu jabay kaa eegay gooyaha Yeah. ii xalay markaan gogoshaa kugu jabay kaa eegay gooyaha ka waayay garabkayga iba guguma iga tiri gufartankii xaal markaan gogoshaa kugu jabay kaa eegay gooyaha
idaacaddeenii galabta iyo wararka v o na dhegeystayaal waa naga intaas intaan mar kale hawada kulmi doono waa anigoo ibraahim xasan garab iyo daanduraya oo dalle sidaa iyo nabadgelyo